halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobankii kow iyo soddonka mitrban f m yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa jimce labaiyo labaatanka bisha disembar sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idin haya anigoo haruun macruuf iyo falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mida soomaaliya oo sheegtay in qaar ka mida qaxootiga ka yimid dhadhaab ay dib ugu laabteen kenya dadku meelaha ay ku soo noqdaan oo weliba waxbarashada iyo caafimaadka ahayd haddii dhaqaalihii lagu siinayay xagga aan inta loo soo wareejin oo serviceeskii biyihii iyo waxbarashadii caafimaadka waxyaalaha ay u horreeyaan aan deegaanadii iyo dadkii wax loogala qaban waad waad dareemi kartaa inay dhibaato tahay waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan golaha guud ee qaramada midoobay oo shalay diiday go'aankii madaxweyne trump magaalada qudus ugu aqoonsaday caasimadda israa'el xubintii amuuraha islaamka iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaannu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
golaha guud ee qaramada midoobey ayaa si buuxda u qaatay qaraar diidaya go-aanka uu madaxweynaha maraykanka donald trump ugu aqoonsaday jerusalem inay noqoto caasimadda israel islamarkaana ay safaaradooda halkaasi u raraan go-aankan golaha guud loo dhan yahay oo ay ogolaadeen boqol iyo labaatan iyo sideed waddan ayaa dib u xaqiijiyey in jerusalem ay tahay magaalo barakaysan iyadoo mustaqbalkeedana go-aan looga gaari doono wadahadallada mustaqbalka dhex mari doona falastiiniyiinta iyo israel aqalka cad ayaa si xoogan u cambaareeyay weerarkii gantaal ee nuuca weliba balistiga loo yaqaana ee jabhadda xuutiyiinta ee ay iiraan taageerto ay ku weerareen aqalka boqortooyada riyaad ee sacuudiga ah gantaalkan ayaa maraykanku waxay sheegeen in lagu bartilmaameedsada hoyga uu degan yahay boqorka dalkaasi salmaan bin cabdilcasiis as sacuud waxaana uu ka mid ahaa weeraro dhowra oo gantaale loo adeegsada kaasoo xuutiyiintu ay ku qaadeen dhulka sacuudiga afhayeenka aqalka cad saaraha kabi sandres ayaa ugu baaqday qaramada midoobay in ay iiraan kula xisaabtamaan xadgudubyada qaawan ee soo noqnoqday ee ay geysanayaan taasoo lidi ku ah bay tiri qaraarkii golaha amaan ee yemen aqalka cad iyo sacuudiga ayaa ku eedeeyay iiraan inay hubeynayso kooxda xuutiyiinta ee yemen ku sugan iyagoo gaar ahaanna siinaya gantaalo ridadoodu ay dheer tahay taasoo xadgudub ku ah qaraarkii labadii kun iyo shan iyo tobanka ee qaramada midoobe ee ku xaaraantinimaysay iiraan in ay dhoofiso noocyada hubka qaarkood iyadoo usangaluhu ansixin iiraan ma diidin inay taageerto xuutiyiinta balse waxay diiday inay hubsiiso
halkaaad kala socotaan warkaasi waa laantaafka soomaaliga idaacadda voice of america sidii aad warkaba ku maqlayseen golaha guuda qaramada midoobey ayaa si buuxda u diiday qaraar uu madaxweynaha maraykanku ku ogolaanayay in safaaradda waddankiisa loo raro magaalada jerusalem islamarkaana ugu aqoonsanayey magaaladaasi qudus inay noqoto caasimadda rasmiga ee israel haddaba codayntii shalay ee golaha guuda qaramada midoobey sidee ayay sawir sidee ayay ka bixinaysaa maraykanka maxaase ka dhalan kara hanjabaadda maraykanka ee ku aadan inay kaalmada ka joojin doonaan wadamada aan ixtiraamin wadamada aan ixtiraamka u hayn sida ay sheegtay wakiilka maraykanka ee qaramada midoobey go-aanka ay maraykanku gaadheen falastiin axmed iimaan ayaa warbixinta noo diyaarisay madaxweyne donald trump ayaa jabiyey halkii uu maraykanku siyaasad ahaan muddo ka taagnaa arrinta bariga dhexe horaantii bishan ayuu ku dhawaaqay in jerusalem ay noqonayso caasimadda israel isagoo sidoo kalena sheegay inay bilaabayaan diyaargarow ay safaaradda maraykanka ugu rarayaan jerusalem tallaabadaasi waxay keentay in golaha ammaanka ee qaramada midoobey ay isniintii ka doodaan qaraar ay ku muujinayaan sida ay uga xun yihiin mustaqbalka jerusalem afar iyo toban dal oo ka mida shan iyo tobanka dal ee joogtada ee golaha ammaanka ayaana taageeray qaraarkaasi iyadoo maraykankuna ay isticmaaleen codka diidmada qayaxan ee vitooga shalay ayaa haddana kulankii guud ee qaramada midoobey ay yeesheen waxaa lagu soo bandhigay qaraar kale oo lamida kii golaha guud la horgeeyey kahor inta aanan codayntu bilaaban ayaa safiirka maraykanka ee qaramada midoobey nikki heli waxay soo saartay digniin ku aadan codayntaasi maraykanku waxay xusuusnaan doonaan maanta iyadoo maraykanka dhinac laga maray oo lagu weeraray kulanka guud ee qaramada midoobay iyadoo la inagu haysto inaan xaqeennii samaynay inagoo ah qaran madax bannaan waxaana xusuusan doonnaa marka la inoogu yeero in maadaama aynu nahay waddanka ugu weyn dunida inaannu bixinno kaalmada lacageed ee ugu badan ee qaramada midoobay la siiyo waxaa kaloo aynu xusuusnaan doonnaa marka ay waddamo badan ay inoo yimaadaan iyagoo sida ay mar walba sameeyaan ina weydiisanaya inaannu lacag kale oo siyaado ah bixinno iyagoo saameynteenna uga faa'iidaysanaya danahooda maraykanku waxay safaaradooda u rarayaan jerusalem waana waxa ay dadkeennu doonayaan waana waxa saxda ah haddaba maxay codaynta golaha guud ee qaramada midoobay ay la micno tahay muxuuse uga duwan yahay kulankii ka horreeya ee golaha ammaanka waa kan cabdiqafaar cabdi wardheere oo arrimaha horumarinta caalamiga ah ku xeeldheer oo arrintaasi ka waramaya go-aanka hadda uu qaramada midoobay qaaday oo ay u codeeyeen ilaa iyo boqol iyo labaatan iyo sideed dal macnaheedu ma aha wax liigala oo sida hadda kii isniintii la gudbiyey oo security councilka ama golaha ammaanku inta ka fadhiistay afar iyo tobanna ay diiday maraykan keliyana uu vito saaray kaas wuxuu uga duwan yahay kaas wuxuu noqon lahaa sharci cidina kama dhigi karaysay noqon lahayd meeshaas magaala madaxda israel kan wuxuu uga duwan yahay oo muhiima inay dadku ogaadaan waxa weeye kan macnaheedu wuxuu cambaaraynayaa in adduunkao dhami uu arrintan uu kasoo horjeedo adduunka badankiisu sawir sidee hayay haddaba codayntii shalay ka bixinaysaa siyaasadda arrimaha dibadda ee qaramada midoobay waxaa su-aashaasi weydiiyey brofesor xuseen warsame oo wax ka dhiga jaamacadda calgary ee dalka canada dee meesha ay ka bixinayso iska cad waxa weeyaan in maraykanka haybadiisii ay hoos soo dhacayso haybadiisana maaha in lagu ciyaaro dadku ugumay talagalin oo gaar ahaan maaha in la nacay maaha laakiin waxa la nacay dadku diidan yihiin qodobkan uu keenay madaxweyne way ah in jerusalem loo ictiraafo in ay tahay caasimadii israa'iil marka arrintu really ma aha maraykanac ma ahayne waxa weeyaan arrinta ayaa culus oo arrin aan la qaadan karin ahayd dhinaca kalena waxaa jira in ninka heli iyo madaxweyne trump labaduba ay sameeyeen hanjabaado ku aadan in cawaaqib uu ka dhalan doono haddii maraykanka go-aankiisa laga hor yimaado haddaba sidee u saameynaysaa waddamadii shalay ka hor yimid go-aankii maraykanka ee jerusalem waa kan mar kale cabdiqafaar cabdiwardheere
aad bay u adkaanaysaa sababtoo ah haddaad og tahay kaalmada maraykanku deeqda oo bixiyo wuxuu u bixiyaa dantiisa waa wax ku salaysan ammaankiisa iyo danihiisa siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed oo dibadda ah sidaad ka warqabto arrintan oo dhan waxaa waday oo dadaal ka riixayay masar masarna waa dalka labaad deeqda maraykanku bixiyo oo dhan caalamka marka israaiil laga israa'iil laga reebo ugu badan mana mana dhacayso inuu maraykanku taas taataabto xoogaa afka waa layskaga handadi karaa laakiin dantu danta masar danta maraykanku uu ka leeyahay lacagta uu siiyaa ka maraykanka waxa uu sheegay inaysan qaadanaynin in dunida lagu hor ceebeeyo iyadoo lagu faquuqayo go-aan ay xaq u leeyihiin waxaana go-aankiisaasi ku raacay waddamo aan badnayn haddaba wixii shalay ka dhacay kulanka qaramada midoobay saameyn intee la eg ayay ku yeelanaysaa siyaasadda arrimaha dibadda iyo weliba miisaankii caalamka maraykanku uu ku lahaa waa kan mar kale brofesor xuseen warsame laba arrimood labadaba waa ku yeelanaysaa horta caalamka madaxweynaha donald trump awalba wuxuu marmarsiinoyey in uu mucaawinada dibadee uu siiyo maraykanku oo dee runtii hadda lagu qiyaaso konton bilyan sanadkii lagu qiyaaso kontonkaa bilyan oo toban ka mid yahi ay geli jireen jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa oo beryahaaba uu haystay in lacagtaasi lacag fiican oo wax qabanaysa aanay ahayn jamcadda qorma ka dhexaysa inuu honta yareeyo oo marka horeba wuxuu ku tala gashanaa boqol kiiba siddeed iyo labaatan bay bixiyaan mucaawinada ma garanaysaa ee dhinaca biiskiibinkiyo bay mareenku bixiyeen inuu shan iyo labaatan ka soo dhigo maamulka madaxweyne trump ayaa horey dhowr jeer u sheegay in ay ka go-an tahay xalka laba dowladood oo ka dhalata bariga dhexe taasoo ah wax ay doonayeen dhinacyada falastiiniyiinta iyo israa'iil labadaba iyagoo sheegay in sidoo kale in halka ay ka howlgalayso safaaradooda aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin wadahadaladii nabadda ee bariga dhexe
falastiin axmed iimaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay halkaad weli nagala socotaan waa laantaafka soomaaliga ee voice of america hay-adda xuquuqda aadana ee amnesty amnesty international ayaa sheegtay in kumanaan kun oo qof oo soomaali oo markii hore lagu qasbay inay kasoo laabtaan dalka kenya ay ku dacdaran yihiin soomaaliya iyagoo la kulmay abaar gaajo iyo barakac dhinaca kale guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha axmed daahir cabdikariin nuur ayaa v o eda u sheegay inay jiraan qaar ka mid a dadkii iskood ugay soo laabtay dhadhaab oo mar kale dib ugu laabtay xeryaha qaxootiga siyaabo kala duwan dartood khadka telefoonka ee muqdisho ayaan ku waraystay horta marka ugu horeysa dadkan qaabka ay kusoo noqonayaan waxay ku bilaabatay heshiis saddex geesooda ee dowladda kenya iyo dowladda soomaaliyeed iyo un h r ku galeen heshiiskaasna wuxuu qorayay inkastoo saddex sano ahaa dadkan si rabitaankooda ah oo sharafi ku jirto voluntary and dignified ah in lagu soo raro ee aysan noqon mid lasoo khasbo waxaa xigay in waktiyo dhexe waan ognahay may two thousand sixteenkii arrimo u gaara dowladda kenya ay tiri waan xiraynaa dhadhaab taasoo tension badan dhalisay laakiin ilaa iyo madaxweyneheena iyo high commissionerka iyo dadaalo badan oo la sameeyey ayadana waa la jooy waxaa ka dambeysay oo sanadkan bilowgiisa march sidoo kaleeto wadamada iiga wada gaareen oo gaar u ahayd qaxootiga soomaaliyeed inaan cidnana la khasbin macado alle la yidhaahdaba sidii dadkooda ay degenaansho iyo rabitaan iyo nolol iyo waxbarasho loogu sii samayn lahaa loogu samayno annagu ma hayno dowladda soomaaliyeed dhinaceena wax rasmi ah ama heshiisyo laysku diido ama lagu kala tegay ama maalin walba xarunteena waxaa yimaada boqolaal qof oo adeegyo loogu fidiye ah waa laysoo khasbay oo baabuurkaa laysku laysoo saaray ama diyaaraddaa xoog laygu soo saaray sida aan ognahay dadku ribitaankooday ku yimaadaan marka arrintaasi principally annaga sidaasaan ka aaminsanaha way jirtaa waan arkay qoraalka amnesty sidoo kale ayaan dhaweyd hay-addan heritage baa sidaas oo kale soo saartay dadka imaanshahooda halkan ayaa arrinta oo cillada ka jirta ama noloshii wixii ay la carareen oo amni darro iyo dhaqaale xumo iyo gaajo ahayd raashimadii w f b iyo in la yareeyo meesha oo sideeda u kulul noloshaa ku xumaata inay noloshii ay awal inay ku badbaadaan ay ugu carareen aysan u arkin inay xal u tahay ee ay soo cararaan waa gartay marka markay yimaadaan dadkaas iyagu ma aysan dhihin dabcan qasab baa lagu saaray laakiin waxyaabo ay ku tagaan oo ku qasba inay noqdaan baa la sameeyey sida ay maaragtay warbixino kala duwan sheegeen amnesty keliya maaha laakiin markay waddanka yimaadeen maxay ahayd in loo qabtoon loo qabanin waxay ahayd meeshaas waaye meesha muhimka ah isbitaalka waa four star waaye ka furan dhadhaab iskuulkooda iyo waxbarashadooda waa heer aada u sarreysa dadku meelaha ay kusoo noqdaan oo weliba waxbarashada iyo caafimaadka ahayd haddii dhaqaalihii lagu siinayay xagga aan inta loo soo wareejin oo serviceskii biyihii iyo waxbarashadii caafimaadka waxyaalaha ay u horeeyaan aan deegaanadii iyo dadkii wax loogala qaban waad waad dareemi kartaa inay dhibaato tahay xaaladan guud oo mararka qaarkood nabadgelyo xumada abaartii sanadka hore dhammaadkeedii iyo sanadkan bilowgiisiiba aada u jirtay way saamaysay dad badan bay dad barakacayaal gudaha ku abuurtay laakiin taas macnaheedu ma aha dadka soomaaliyeed weligoodba qaxooti ha joogaan laakiin halkan baan waxaan leenahay adeegyadii dadka ha looga sameeyo si ay dad badan ay u soo jiidato inay yimaadaan waa gartay imisa imisaa hadda soo laabatay ilaa hadda imisaa tabaruc ku soo laabatay hadda waxaa la kaalmeeyey dad oo barnaamijkaas mucaawanada dadka loogu fidinayo ilaa iyo hadda waktiga heshiiska la saxaxay boqol iyo toban kun oo qof toddobaatan iyo afar kun oo qof ayaa dhadhaab keliya laga soo laga laga soo qaaday rekoorka anigu asbuuci hore sarkaalka u sarreeya dhadhaab mar aan arkay wuxuu ii sheegay laba kun oo qof ayaa ku noqotay oo dadkii soo baxa ah xagga ugu noqotay ma faamiliyadoodii bay qaar uga soo tageen ma baahiyo culaysyo kale ee amni daraa u timid inta dad waxaa jira ayadana sidoo kale xerooyin barakaca iyo nolol xumo ay ku hayso because deegaameyntii iyo guryihii iyo dhaqaalihii baa yar laakiin percentage-ka marka laba kun iyo saddex kun iyo afar kun aan ka hadlayno boqol kun baana dalkii qaxooti ahayd oo weligood soomaali noqon lahayn oo ka bixi lahayd laakiin dadkoodii ka mid noqda la fiiriyo waxaa muhiimsan dadku inay soo noqdaan waa garta waa garta iisug marka toddobaatan iyo afartaa laba kun oo ka mida ayaa dib ugu laabatay dhadhaab sida aan hayna recordka haa max sidee u laabteen maxaa ku kalifay waa sababta aan ku sheegay horta qofku markuu soo baxayo asaga isoo qora markuu isoo qorana qoyskii ka kooban shan cunug iyo aabba iyo hooyadood waxaa la siiyaa calaamadax laba boqol oo dollar oo soo bixidda ah halkan markuu yimaadana lixda bilood ee ku xigta biil laba boqol oo dollar oo qoyskaasa foojer cunto lagu siiyo oo cuntadooda ah iyo waxbarashada oo laga kaalmeeyo vulnerability assessment wax la yidhaahdo yaa mudan yaa iskaga filan yaa u baahan la sameeyo lixdaas bilood iyo waxbarashada waktigaas sanadka gaari karta sagaalka bilood markay ka dhammaato waxaa la rabaa qofkaasi inuu ka mid noqdo dadkii kale ee soomaaliyeed qofkii intaas markuu dhamaysto hadduu nolol waayo ama xaalad gaara ay qabsato ama reeraha soomaalida waa taqaanaa dad waxa waaye ballaaran laba laba xaas leh ilmaha qaar xagga uga soo tagaan oo ilmihii shaqala-aanta waa waxyaalaha ugu muhiimsan inay u sababahaas u noqon karaan inay sababta ay la cararayna abaartii ay keeni karta inay la noqdaan way way dhici kartaa muhiimaddu waxay tahay wax ka yar hal ama laba boqolkiiba iyo arrimahaasi lasoo gudboonaadaan inta kale dadkiibay ka mid noqdaan sidaas waayana waxa dowladda iyo dadka soomaaliyeed ay rabaan oo dadkaas naga maqana u danta ah dadka iyo dalka soomaaliyeedna ugu maqan tusaalan ku siinaa magaalada kismaayo dadka ugu badan ee ka howlgala ee shaqooyinka ka hela oo hadda maalintii dhaweed xataa markaan joogna high commissionerka la baray waa nin dadka deegaanka iska yimid dhadhaabku wax kusoo bartay maareeyaha garoonka aeroboortka kismaayana isaga ah ayagaa xirfad leh ayagaa aqoon leh ayagaa marka dadka loo baahan yahay inay dadka nabadayntoodii degaanaashoodii noloshoodii iyo wax soo saarkooda kasoo qayb qaataan waa dadkaas naga maqan
kaas waxa uu ahaa axmed daahir cabdikariin nuur guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha oo igu warramayay khadka telefoonka ee muqdisho
subax wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad nagala socotaan madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa la filayaa inuu toddobaadkan saxiixo sharciga cusub ee canshuuraha iyo shaqooyinka taasoo soo afjaraysa sanad ay taagnaayeen xiisado badan oo siyaasadeed balse ay yaraayeen guulaha dhinaca sharci dejinta wariyaha v o eda ee dalkan maraykanka jim malon ayaa warbixintan noo diyaariyay waa kan haaruun macruuf oo noo soo akhriyay mahadsanid falastiin markii ugu horreysay oo xafiiska qabtaba madaxweyne trump waxa uu wacad ku maray inuu ka dhabeeyo ballamihii uu qaaday From this day forward, a new vision will govern our land. From this maanta day laga bilaabo forward, aragti cusub ayaa lagu it's maamuli going to doonaa be ciiddeenna only maanta laga bilaabo America waxaa mudnaanta koowaad yeelanaya ameerika laakiin sanadkii sanadkan labada kun iyo toddobiyo tobanka sii dhammaanaya waxa uu trump u ahaa mid ay waxyaabo kale ka jeediyeen ballamihii uu qaaday sida dagaalka dhinaca twitterka ee uu kula jiro dadka siyaasad ahaan ay isaga soo horjeedaan iyo guuldarrooyinkii uu ku guuldaraystay inuu tirtiro barnaamijkii daryeelka caafimaadka ee obamacare iyo weliba baadhitaanka socda ee la xiriira ruushka
They're spending millions and millions of dollars. There is absolutely no collusion. I didn't make a phone waxa call.
uu yidhi to Russia. I malaayiin have dollar ayay nothing to do ku with Russia.
bixinayaan baadhitaankan laakiin ma jiro haba yaraatee waxaan la maleegay ruushka hal telefoon kuma wicin ruushka waxba iskuma kaayo jiraan ruushka kacakubka siyaasadeed ee trump sanadkan ugu horreeya xukunkiisa waxaa laga arkaa aragtida dadweynuhu ay ka qabaan sida uu u qabanayo shaqadiisa sida uu ku doodayo laari sabat oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee waddankan
it's not just that uh, about 60% of Americans do not approve of his job performance. What's really significant is that waxa uu yidhi twice as keliya many ma ahan in Americans boqolkiiba lixdan dadkan maraykanka aysan la dhacsanayn sida uu shaqadiisa u hayo balse laba jibbaar dadka aan la dhacsanayn ayaa ka badan kuwa isaga taageersan dimuqraadiyiinta waxaa looga guulaystay sharciga canshuuraha hase yeeshee guulo ayay ka soo hooyeen doorashooyinkii dhowaanahan dhacayay iyagoo trumpna ka dhigay kan eedda ugu weyn leh senator jack schumer waa hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka sanadka This tax bill will be an anchor around the ankles of every Republican. If they haven't learned it waxa uu yet, yidhi sharcigan canshuuraha waxa uu noqon doonaa koor suran anqawga xubin kasta oo ka tirsan jamhuuriyiinta haddii aysan weli cashar qaadan waxaa cashar ay baran doonaan ayuu yidhi bisha nofembar nofembar haddaba waa xilliga ay dhici doonaan doorashooyinka muddada dhexe taariikh ahaana doorashooyinkan waxaa intooda badan kuraas badan ku waaya xisbiga hadba talada haya haddii aan wax isbedelina waxaa la saadaalinayaa in trump uu maro jidkii ay mareen madaxweynayaashii isagoo ugu horreeyey jagada ee barack obama iyo george w bush oo xisbigooda si weyn looga guulaystay doorashooyinka muddada dhexe ee ka dhacay xiliyadii ay talada hayeen mahadsanid haaruun macruuf ayaa noo soo koobayay warbixintii wariyaha v o eda jim malon markana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka jacfar kuukaay ayaa noo soo diyaariyana lana socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka umuuraha islaamka toddobaadkanna waxaannu ku soo qaadanaynaa fadhigii degdegta ahaa ee golaha guud ee qaramada midoobay ay xalay ka yeesheen xaaladda magaalada qudus taasoo dhowr toddobaad ka hor uu madaxweynaha maraykanka u aqoonsaday caasimadda israa'iil kulankii arrintan uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka yeeshay waxaa carqaladeeyey oo codka diidmada ah u adeegsaday maraykanka laakiin dowladaha yeman iyo turkiga ayaa isla qaraarkaasi horgeeyey golaha loo dhan yahay ee jamciyadda quruumaha ka dhexaysa hadalladii ka horreeyey codaynta ayay wakiilada maraykanka iyo israa'el qaramada midoobay u fadhiya aad ugu weerareen dalalka ururkaasi ku jira waxaanay kaga digeen inay ku dhiiradaan inay ka hor yimaadaan go'aankii trump madaxweynaha maraykanka ayaa horey ugu goodiyey dalalka dunida oo uu ugu cagajugleeyey inuu ka jaran doono taageerada uu dalkiisu siiyo haddii ay qaraarkiisa uu qudus caasimadda israa'il ugu aqoonsaday ka hor yimaadaan aadan sheekh xasan xuseen oo arrimaha dunida muslimka ka faallooda ayaa sheegaya in taageeradaasi uu madaxweynaha maraykanka ku goodiyey aanay ahayn mid ay waddamadaasi la tuhunsan yahay oo keliya ka faa'iidaystaan maraykanka dowlado fara badan ayuu run ahaantii oo bariga dhex gaar ahaan ayaa wuxuu siiyaa deeqo ama ha ahaadaan kuwa ciidan oo militari ah ama kuwa kale oo dee xagga bani aadamnimada ah ama taageero kala duwan ayuu siiyaa inta u badan dee deeqahaas ama taageerida taageerooyinka kala duwan waxay ku baxaan qaabad isxulafaysi oo isbahaysi ah oo dee maraykanku laftiisii waxbaa la siiyaa ama dowladahaas waxay aaminsan yihiin iyaguna inay wax bixiyaan ama wax ku dhisan isbahaysi give and take inay tahay oo aan cid keliya aan faa'iido ku qabin marka qadiyadan marka uu maraykanka kusoo ururiyo oo qadiyad run ahaantii caalami ah oo loolankeeduna la yaqaano taariikh dheer meesha ku leh marka uu maraykanka ku goodiyo run ahaantii waxaan ka goynayaa deeqihii aan siin jiray dowladdaasi haddii ay jidkeeda u codayso waa arrin aan toosnayn marna aan waafaqsanayn haddee qiyamtii iyo iyo xornimadii dowladdii maraykanka lagu yaqaanay dowladahaasi magacyadoodii hadda sida aad sheegtay ama urdun waa la dhihi karaa ama masar dowlado fara badan oo bariga dhex galaan carab ah ayaa maraykanku isxulafaysi ay yihiin oo deeqa ka helo laakiin arrintaas waxay ila tahay wax goodin keligeeda hadda lagu lagu lagu lagu soo afjari kara ma ahan waxay u baahan tahay ilaa inteeba xilfiga iyo isbahaysiga dowladahaas ka dhexeeyo istaraatiijig ahaan ayaga laftoodii ay u wada shaqayn doonaan ay u khaduuci doontaa dee dowladna ma yeelayso ama caalamka xorta ah in hadda loo goodiyo layhahdo deeqdaasaan kaa jarayna ama ra'yigaa uma madax banaanid boqol iyo siddeed iyo labaatan dal ayaa ka hor yimid go'aankii trump sagaal waddan oo ay maraykanka lafahantiisa iyo israa'il ku jiraanna waa ay la safteen halka shan iyo soddon dowladoodna ay ka aamuseen arrintan ayaa la rumaysan yahay inay dharbaaxyo ku tahay siyaasadda dibadda maraykanka basaam al qaasim oo ah siyaasi falastiini ah ayaa rumaysan in dalalka go'aanka trump u codeeyey ay yihiin kuwa aanan wax saamayna dunida ku lahayn
beentan ay ku dhisan tahay israa'iil way qancin weyday dalalkan maanta ka codeeyey go'aankii trump waxaa ku qanacsan oo keliya maraykanka israa'iil iyo dalal aanay dad badani garanaynin xataa meesha ay khariiradda caalamka kaga yaalaan
haddaba go'aankan uu gaaray golaha guud ee qaramada midoobay muxuu ka bedelayaa aqoonsigii trump uu qudus u aqoonsaday caasimadda israa'iil arrintani waxay guul u tahay qadiyadda reer falastiin iyo in caalamka oo dhan ama badankiisa ama majority uu isku raacay in aysan arrintaas sax ahayn arrintaas in loo daayo wadaxaajood in arrintaasu ay tahay arrin de masiiri ah marka dhinacaas markaad ka eegtid waxaa la dhihi karaa waa guul usoo hoyatay reer falastiin iyo qadiyadoodii dhinaca kale siday u samaysan tahay jumciyadda quruumaha ka dhexaysa marka aad eegtidna waxaad dhihi kartaa de waa wax aada run ahaantii complicate u ah danjiraha falastiin qaramada midoobay u jooga riyaad mansuur ayaa sheegay in tallaabada uu madaxweynaha maraykanku qaaday aanay waxba ka bedelaynin xaaladda qudus laakiin ay wiiqayso uun kaalintii maraykanku uu ku lahaa nabadaynta bariga dhexe ونؤكد على أن القرار الأمريكي لن يؤثر على وضع ومكانة waxaan xaqiijinaynaa in go'aanka maraykanka aanu sinaba u saameynaynin booska magaalada barakaysan laakiin waxa uu saameyn ku yeelanayaa booska dhexdhexaadineed ee maraykanka sababtoo ah maraykanku waxa uu ku guuldaraystay imtixaankii qudus iyadoo innaga iyo caalamka oo dhan aanu kaga dignay inuu imtixaankan fududaysto من التهاون في هذا الاختبار dad badan ayaa rumaysan in israa'iil aanay alaaba u dhaganuglaanin qaraarada ka soo baxa qaramada midoobay iyo golaheeda ammaanka toona sidaasi daraaddeedna go'aankii xalay ay qaateen dalalka ku jira ururkaasi aanu wax badan soo kordhin doonin sidaasi waxaa qaba aadan sheekh xasan xuseen ashari israa'iil ee inta ugu badan waxay ku adkaysataa mowqifkeedii ah in qudus tahay caasimadda ee abadiga ah ee reer israa'iil ee inta ugu badan ee go'aamadii ugu tirada badnaa ee golaha ammaanku ha ahaado ama jamhuuriyadda guud ee qurumar ka dhexaysa ha ahaata ay soo saareen ama israa'iil kuwo fara badan ayay tuurtay oo ay diiday ee ay xoog ku maquunisay marka inta ugu badan waxay aaminsan tahay awoodeeda iyo dowladda weyn ee maraykanka oo iyada markaasi garab taagan iyo saaxiibadeeda iyo xulaafadeeda
guud ahaana barnaamijkeennii umuuraha islaamka ee toddobaadkan waa naga intaa intaynu mar kale dib hawada ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
intaan aanu ku dhaafno barnaamijkii umuuraha islaamka markanaha dhinacii heesaha codka macaan ee hodan cabdiraxmaan iyo heestii jacaylka ku soo dhowow
waa tahay heestaasi ayaan kusoo gebgabanaynaa barnaamijkeennii subaxnimo waa haaruun macruuf iyo falastiin axmed iimaan oo idinle nabadgeliya
Naftaydo dhalila naga fogee